adiga anigakaa mas-uula
aniga waxaa mas-uul iga tahay ma jirte oranaan ku idhegayso idhegayso hay
guriga furihiisa anaa ka mas-uula hay oda cabdilla furihiisa anaa ka mas-uula aabbahaaga hadalka u dambeeya waxaa gabarta wax alla waxay rabta sii alagu yiri hay wax alla hadda u fiirsidaa waaya Ah, wax alla waxaa u baahan tihid cimri hay Ah, dhexe raashinkana raashinka waa karihaa laakiin lacala bini aadam la damagta haddii wax u baahan tihid hay orate yaab waay tilaabada inaan qaado maba jeclaba waayihi masiiraab asmaa iska rabaa moogi wiil yaroo vitamiina haystaan seeyelaa kanani hadartaanaan taleefon dirsana waxaan le mahay si degdeg iga soo gaar habarkii adooga waa bixeen
halow Allow.
guriga oo malaa Mawar miyaa?
haa Ii war macaan.
waa la fiican Ku inigow.
ilaahay mahadsan.
Maadi aboo si degdeg iigu soo gaar macaan.
hay meel qofaad dhidhimatay Maya aboo qof ma dhiman habartii adooga beeraha jiraan keligii aan joogaa.
kaligaada Haa.
shan daqiiqo waa ku imaanaada Saa dhaqtaa maadi.
Kaa waaya.
Kaa macaan.
adaan cuus bilaasaba maxaa kugu dhacay samayna hana qaban
adaan maxaa kugu dhacay
jawaan caddahan intuu ka yidhi
adaan wiilka isbiskaalaa nahay isku iskool haddaa tii gurigaayo ma iskoolaa maya adaan
maxaa noo keenay hee
adaan wiilka duruustaan isla akrisanaa intuu ka yimid dhinku sheeg mataqaanaa wiilkan maadan balaayada furuqdhoon kale
adaan wiilkan hamalaha kaa dhalay
mayna malaaqa adeerkaalay fulaysana faja ku jebi wuxuu ahaa day nyaaday gacantiisa day kaalay dhe. naaga soo bax guriga xuu ahay w wuxuu igaarkiisa day isna daamiskiisa kugu qabadsiyeen inyaa korkiisa day aryaa hayaa mayna oo malaaqaada haa, asalaamu calaykum wa calaykum asalaam oo tartiib balmaandhow muruqaan qabaa Ah.
tartiib feermeelaqada ha iga jedin waxaan ku yidhi hay gurigaan yaxaadka soo jiri guriga gabadhaan isku galaasna isku galaasa daatiin gurigaanyo ma galaasaa maya galaas maayna isku iskoolna waana hadda gurigaanyo iskool miya maya xoogaa waxa weeye iskoolka maadaama uu xiran yahay waxaan rabay xoogoo duruus inaan qoro daruusta anaa buu qori karee ya anaa u qoraayo daruusta xaadugu qoraya adiga yaa kuu yeertay yaa lacag kugu siiya xaa noo kaa keena qandha hor cid lacag cadadhe igu siisa male laakiin waxa waaye iidi iidaa igu tiri imaw imaho Intaa igu qortide ha kaalaya kaal kaal dadka maadaa ku qoraya guriga maya adaan wiilkan le duruusii isku imaw qaadnaa.
maadaa yidhi haa anaa yaa kuu taleefonka fasaxa adaaba ha bixin maydhiino aniga waa runtaa saan ha kaalay maandho day array day gabarta xusulkeer qandha xusula weyn qaad haya haya gabarta xaad u qabanay duruustaan rabay inaan qoro inaad daruus u dhigtaa Ah.
udhig adeer udhig fasaxaa tahay marba hadday iyaduba guriga ku keentay Haye.
udhig daruus waayahay waayahay kaala adeer tag tag tag adeer adeerka tartiib Haye, haye, tartiib ana waaye.
dhex gelin kaala hay adaan xow kuu qabahaya igaar duruustaan uu ii qoraa ma daruusow kuu dhigaayo Ah.
ha kuu dhigo hana kuu dhigo hana kuu dhigo waa dhigayna laakiin gabarta garabkeeda iska day waayahay waayahay adeer gabarta daruusta u dhig Waa u dhig.
daruus wanaagsan u dhig Ha ka cabsan.
laakiin daruus kale haya isku dhigin isku dhigin heeraa malaaq duruus kale ma dhigaan haddaa daruus kala dhigto daruustaadaan dhigahay maya maya duruus kale ha dhigi ama duruus kale ma dhigaaye ورحمة الله وبركاته كالي كالي هاي إلا منك كلا جوي كم وحواي مقالة بيسلس قبوغيش بدم هاي هذا أشيك بلاوي مياه حسابتي وإحن توقاتنا على خالص banaankaan qaatili bilaa kaaga jooga haddana gurigaa timid miya ya هاي قريق وبان هكي إمت إيد من sheekh way جوته maaydaa guriga ما adiga جوته هي ما ما جوته ما يأشيك عليه waa waa shugaa من كينا فكرها من كل فكرها horta dhegeysa ها هاي شو بعلي أنا هلا هاي هاي banaanka le kuu ogaa qaati bilaa kaa jooga guriga maxaa ku keenay ما واحد قال ما أنا دروس أنا ربي نوفر ya دروس أنا ربي نوفر duruusaan raba inaan u qoro ها
see uu qoray كلك والحرنا bacdi بعد روح هو هاي أنا واحد كبرنا من حول واحد كلام يجرى daruusta maalinkii maa la qoraa mise habeenkii ما يوحى هبينك أنا نقر waa kaadii sheekadaas daruus habeen la qoray daruus ma aha هاي mugdimaa ku Ah, waa ceymata haddii mugdi ku qori laheed ما يمد walla مقبلة aadna mugdan kuu qori laheed هاي الله آه هذا الناس ذا ما واحد قولي.
جبينه كور تولي أشوف عناية كور أنا مساج كومرنا أنا ود بلا أديك هو حواي بس متجوجن هو إلا ذا هاي منك هو بروح عنقدر أذكر البادي وأكو والله.
تقارن كود مخابط وهم قنوات لمر لا بروح عنقدر جريت هورتي أبوي ورم حاولت أروح باري جيران روب أفرس بجهل الله أني وكان هل سنة مهات تجي غير هورت إيجا أبو نقوة إسكوك مرقا سودوني هذا خير ويكونه أي أنت أنا نقوة قرون كلا أتقاني تعبانة هاي لفها نوته جعلك أيضا حب لما أنا صبح
هذا عيب.
هاي وعشي ما سوق عبي الله هيك الله ده أنا اللي عزمته هذا فان نواشي وإن النار معك ورم تصوت مريم مسكح لا أنت بريها الدوار
inaan hadeer baxo waan ijir u toban gabadhii oo dhan hadda allaysiiyo haysunaay maashe ii waran alxamdulilah malafaayo gabartii aa ku gacada aroos ii waran haddaan socda hadeertaan haye ciddii inaan haddagaan roodnaa gabadhii hadda xaalka hallaysiiyaa indhaha rabaa fari gabar fiican aan haldumaashiyo alxamdulilah in sheema ka dhiganaa jimcada ya habeen jimco jimcade maalin jimco soorcin waaye waaya haweensadina gurigeeda kuuka xadda habeenka jimcada adeelo hadheelo waaya alxamdulillah waa joogaa haye kowdhe haye maashe waran ku haya waraan ku hayaa horna waa ku hadla Warqaan.
waanagii ku eri cunugaan oodan aqal gelinin nin kam nin kam ha sheegin taas ya ha sheegin taas dawlo san ku ogaa nin dhanba waa ka caragedisay hadda waxaa jira duquuba beled soo galeen duqooga dhalinyaro duquu wax la socdo garoobgaad garoobgaad goroobbaad garoob lay raadiyo gabdaha indhamada makasi haydo iska jir kutubay garoobba may maqlaan adiga waaya mugu may iska bax ma iska ognahay nin dhan ma rabo dumaashi taasay ugu og tahay saxiix saxiix dawlo yaa dumaashi kaas ognahay taakan soogna saxiixan kaaya saxiix wallaahi waa waa garoob gaala ilaahooba ii keena igaarkayga horta aqal gelinin ma badayaayo saa ninka yeelaane
maxaa la sheegay labadaa la sheegay magacaaga xuu ahaa magaceega haa maxaa ka taa magaceega xuu Yaa noo kuu soo dhisay magaceega xuu noo soo lugooyo Soo ee, war kaale kaale magacaaga noo sheeg magaceega kutubay aa la dhahaa kutubee haa ha sidii kutubeydii laysoo sheego waa u kutubsan yaa tahay kuu soo sheegay magaceega kutubeeyay waa nabado waa naxariiso waa la rooya xaa la sheegay kutube nabadaa la sheegay nabad waayo ununa waa fiicana kutubey waa la caafimaad qabaa kutubeeye nabad ma sheegta kutubey nabadaan sheegay khayr waaye kutubeeyey nimaa saaxiibkayay kutubeeyey jacaylahaayo kutubeeyey iyo jecelyahay kutubeeyey cid kale ma jecla kutubeeyey adigoo ku jecelyahay kutubey anna u jecel yahayna haa kalaalaa u sahla oo jeclaada ilaahay adow kuu sahlay maya maxaa dhacay aniga jeceelka ma gaaro xaagan u gaaro qof wiilkayga ayaa kuu ka aroosi rabaa waa runtaa Ah, ay maya joogaa.
awkuuku ilaa aroortay waa tao waa dhammaaday haye laakiin haddana haye awkuuku nafow leeya naftiisa hawna aga doon haye to adiguna nafaad leeda naftaada ha laguu meeleeyo malii meelaya nafteeda yaa waa meelaysan tahay xabad ma waa meelaysan meelaysanaya yaa ku meeleeyey yaa yaa ku meeleeyey gurigeyga u meelaysanaya guriga waxa wiilkeygana u meelaya anuu Raalli ah, meelaysanaya.
raalli ah ku adniga raalli ahaw ku tubayii kaadi haye waxaa loo baahan yahay sideedaba hal qof guri kuma noolaa karo igaarkana adaaba dad u jeriha ee adiga kaligaa miihidoo ratigu dheeli maayo keligeyaan ahay kutubeeya warka badan naga dhaafe kutubeeya waa lagu yimid kutubey naga dhaaf hadde kutube haye dhegaysa hadde haye kutube ninka yow yahay ma- magaciisa ii sheeg aw madax la hortiyo waxaa la yidhaha oo haye nin malaaqsan yar yaus nin weyn waay meeqa sanaad jirtaa aniga Haa.
ma badno Haye.
soddon iyo shan ilaahay dembigaan iha dhaaf aamin kulligaa in alla dhaaf wax saasa isna kaama weyne lama gu bisowkaa weeye laba guur waa geed isku ka wisahoo muruqyo guduuda haddaad aragta adaaba roobaq roobaqay doonee miya warkayga yee haye itus halmar ishi isaas ishee dhigahaba anaa kuu saaraayo laabka gal waa xishooha saasa ha wallahi cerbahan cerbo malaa ku baashaali doona yu egyihi
waraysi waraysi
warka hoosu dhigadaashaan yaa lagu duugan yahe miinaata miya waa soona miinaad waaba qarxa rabtaa haye yaa ku duugan ma taqaan haye kutube yaa ku duugan oo waa soo wadibi miya waa isku leena malaaqow kutubey waa u tega haye xabad ma diidana axsanta xabadna ma ogolo inaa lilah wax ma diidanoo warkiiga ma diido haye waxna igama ogolaano waxay i tiri ninkii itus haye laakiin waa la murmay malaaqow meeqa sanaad jirtaa toddobaatan iyo shan acuudu bilaahi min ash- haygu dhihin toddobaatan iyo shan meeqaa sheegtay soddon iyo toddoba sano soddon iyo toba uma ogtay iyadaad lama go-ka weynta intaasaan jira hadda wixii ka dambeeya.
Haa, ma garan haye hadda waa waa taalaan ka codsaa kow wejigeeda iyo wejigeyga hadda is qabto haa saaxiibuhu fadhiisha iyo gaal
liifadan hooskaaga dhiga waa isku leena macalin alkaanba kaa damin waayahay waayahay waayahay diyaar garow hadda.
Diyaar- waa diyaar garka shaca ofkaa Shaqadee- waa anaa xiray.
Waa- waa- Aniga ii taalo way tahay.
waayahay.
waayahay eedda kutu war eedaa dhinto maashi dhem maalinteeda
ma dumaashaan dhihi karaa duqdaas dhammaa dumaashi ku tubeeye balgadaashayda wejiga qac ku sii waa ujeedaa laakiin waa oday dhammaaday adiga naftaadaan isku aalaaline fiir hadda dhabanka dhabanada garow leeya adna gar- gar cunaa tahay isdeji Waa- waa- Istage.
intaan ka baxaa waa isirtaa wallahi haddaad ka baxdaana waa ka baxay ma taqaanid saalle ahaw sharac allah waa kaa wenya ninkan waa la oday dhammaaday haa wax noolaa ku nooleeya kutubeeyay caafimaada la dumaay waa kaa tegaa waana isaga jirin tegaa diiranka isu soo foorsha allaha naga dhigo ilaahay idankiisa sa iska joogno yaa iska joog waay maya iska baxa mar kale is arkana mar kale is haa, arkeenaa waay aan u balays aragna caafimaad alla waayahay waayahay nabadgelyo okay khayraad ee dadku waa hay aw malaaq aw malaaq aw malaaq kutubada yowra nabad aw malaaq ilmaa marano waa fiican dariska marano alxamdulilah intii dhimata laa naxariisto aamiin aw malaaq dhagteeda ina in murmay intaan ka bixiran waa daas aad bixin tartiib dhagteeda waxaan ku leeyahay saaxiibkay masartan waa is arm saaxibtaa wax ma kuu sheegay waa ii sheeg laakiin wax anfacayna ii sheegin qaraabada marano waa rooy
waxaan ku leeyahay haye
horta kutubey waxaa la yidhi khabri iyo ninkii loo wado haa ma la kala qariyo runtaa waay waa kuu kululahay ama hadda ii kulu shaybo nacam allah ku qaboojiye musanaa tahay ilaahay baa iqaboojiya adna waa iqaboojiya ani ma ku qaboojiye aniga inaan ku aroosaan rabaa waa ku jeclahay waa iga caddahay waa ku weeraacsanahay ama bi arada kaaba waa iga taala aan ku leh waa yeela ahay aan ku duceeyo waa ku aw malaaq hadaafaa dhagaysta haye aniga hadda arooska horteyda ma aha maxaa diidi wiilkeeda ayaa kuuka aroosi rabaa su-aal su-aal su-aal ay jawaab su-aal jawaab
horta adiga madaxaaga biyo lagu shuushay ma kugu dambaysa hadda miya labaatan iyo shan sano ka hor inaa lilah war adaaba nuur isku baahan iyaar kale ma nuurihi been maad ku sheegina waa nuursanahay aniga weli wax yaraa ku dhiman hayba wejigaadaa laga kasaa may may wejigeeda ilkahaagaa laga kasaa fiicanahay aniga ha isceebeynin waa yeel oo ku sii weynaahay oo waa fiixaa dadkaagna wax aynoo maqlin marada ayga xoorin waa kuwa cadda ayaan ku leehay
waaya oo hayaa ay leedahay hee maxaa samaynaya oo waaba i rabtaa haye muku rab intaan maya maya maya maya maya maya doortaya ma i rabtaa waa ku rabaa waa ku abuu malaaq waa ku rabaa adoo malaaq waa ku rabaa dhameerta horta haye dhegeyso haye hadda waa israacina haye bo waa istoo nikaaxkeena haye kadib gurigeygan geysaa gurigaa ay geesanaysa Nacam.
gurigayga iyo wiilkayga mu noqonahay miya maya waa u naqa doontaa mashaakil male dhibaatana male laakiin hadda gurigaan hadda aadayna gurigeygan geysaa Waaya.
hal igaar labaatan iyo toddoba jir eh oo habarkiis aan